sameeyey beenaan
isna saymarooba duula masaaro subaxdiina mayay daay mayay daay soo daadshay dhibicdii
soo salaame soomaaliyay ma nabadba muqdishooy ma nabadba kismaayoy ma nabadba baydhaaboy ma nabadba soo salaame kaygow ma nabadba marka cadday ma nabadba jawhaarey ma nabadba dalad xawo ma nabadba
asalaamu allaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal meel walba aad joogtaan inse walba maqalka reediyo wacdada idiin soo gaaraya kusoo dhawaada barnaamijka subax wanaagsan
subax wanaagsan
intiisaa kaasamaa ku toostoo dantooda soofi allaw siyaad jee subaxa wanaagsanintiisaa kaasamaa ku toostoo dantooda soofi allaw siyaad jee subaxa wanaagsan
mar kale subax wanaagsan meel kastoo aad joogtaan isagoo maqalka radio wacdada idiin soo gaaray waa lix iyo labaatanka ee bishii sebteembar laba kun iyo labaatanka maalinimo axda waxaad kusoo dhawaataan subax wanaagsan mar kale barnaamijkii subax wanaagsan oo raadiyoga wacdada aad ka dhegeysaneysaan barnaamijkan oo aad maalin walba dhegeysataan markii laga reebo maalinimada jimcaha inta barnaamijka wada ku jira waxayla socodsiin aniga shaafici sheekaya farsamada waa saaxiibka sharmaadka mar kale subax wanaagsan
subax wanaagsan subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan subax wanaagsan intiisa kaasama ku toosto dantooda soofi allaw siyaad jee subax wanaagsan intiisa kaasama ku toosto dantooda soofi allaw siyaad jee subax wanaagsan
waa hagaag dhegeystayaal ismaqal wanaagsan subax wanaagsan meel kastoo aad joogtaan iyo si walba maqalka radio wacdaad idiin soo kor dhegeystayaasha radio wacdaadna naga dhegeysanaya waxaad naga dhegeysaneysaan radio wacdaada sideed sideed dhibic shan cadadayna waa xigedaad nagala socotaan dhasmare waxaad nagala socotaan sideed sideed dhibic bir rafstreamka radioga ayaad sidoo kale nagala socotaan radioga cadaada ayaad dhegeysaneysaan barnaamijkan waa subax wanaagsan dhegeystayaal barnaamijkan oo afar labaatanka sax lasoo dhaafa warbixin kooban naga siinaysa halka aad ku sugan tahay barnaamijka ayaa sidoo kale dhegeystayaashu waxay uga soo qayb qaataan taleefonka la barkiisu yahay ebrl xal sideed konton iyo afar saddex saddex sagaashan iyo sideed ebrl xal sideed konton iyo afar saddex saddex sagaashan iyo sideed ayaa barnaamijka qayb uga soo noqon kartaa meel kastoo aad joogtaan subax wanaagsan aan leeyahay fariimahaga ayaad kusoo dirsan kartaa sidoo kale wicitaanka uga soo qayb qaadan kartaa waa ebrl xal sideed konton iyo afar saddex saddex sagaashan iyo sideed afar iyo labaatanka saac ee lasoo dhaafay ayaa warbixin kooban naga siinaysa halka aad ku sugan tahay isku socodka gaadiidka waxbarashada caafimaadka hadalhaynta markaas la hadalayo mar kale waxaan idin leeyahay dhegeystayaal haddaan barnaamijka ugu celiyo barnaamijku waa barnaamijka subax wanaagsan halkii aad ku sugan tahay degmo xaafad tuulo intaba ayaa warbixin kooban naga siinaysaa afar iyo labaatanka saac ee lasoo dhaafay xaaladda halkaas ee siday ku waabireysatay waxbarashada caafimaadka dhaqdhaqaaqa iyo ganacsiga iyo sidoo kale hadal haynta markaas ka taagan dhegeystayaal subax wanaagsan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada
isna sayma rooba kuula ma saaro subaxdiina mayay daay mayay daay soo daashay dhibicdii isna sayma rooba kuula ma saaro subaxdiina mayay daay mayay daay soo daashay dhibicdii soo salaameen soomaaliyay ma nabadba muqdishooy ma nabadba kismaayoy ma nabadba baydhaaboy ma nabadba soo salaame kaygoo ma nabadba marka cadday ma nabadba jawhaarey ma nabadba dalad xawo ma nabadba
waa hagaag dhegeystayaal subax wanaagsan meel kastoo aad joogtaan iyo si walba maqalka reediyo wacdada idiin soo gaaray dhegeystayaasha haddaan ugu celiya lambarka fariimaha dhegeystayaal badan fariimo soo dirsanaya dhegeystayaasha barnaamijkan tan soo qabsada barnaamijka waa subax wanaagsan reediyo wacdada aad ka dhegeystanaysaan afar iyo labaatanka saac lasoo dhaafay ee warbixin kooban naga siinaysaa halkii aad ku sugan tahay lambarka barnaamijka aad qayb uga soo noqon kartana waa eber lixal sideed konton iyo afar saddex saddex sagaashan iyo sideed eber lixal sideed konton iyo afar saddex saddex sagaashan iyo sideed ayaa barnaamijka qayb uga soo noqon kartaa anigoo celiya dhegeystayaasha barnaamijka waxaad qayb iyo uga noqon kartaa fariintaadana kasoo dirsan kartaa waa ebril hal sideed konton iyo afar saddex saddex sagaashan iyo sideed sideed konton iyo afar saddex saddex sagaashan iyo sideed ayaa fariintaada kusoo dirsan kartaa wicitaanka kala soo qayb qaadan kartaa subax wanaagsan aan ku leenahay dhegeysta meel kastoo aad joogta bal dhegeystaha ugu horeeya soo dhawo dhegeysta magaca halkeed naga soo wacayso
waa maxamed sugaal afartan maxamed soo dhawo laabsoo dheere afar labaatanka saac warbixin kaba naga siiya
caadi waa caadi
waa hagaag aada u mahadsan yahay dhegeystahaas ee ugu mahadcelinaya hanaanka cuduun ee barnaamijka qaybta ugu noqday dhegeystayaal fara badan ee barnaamijka qayb ka ah barnaamijka dhegeysaneysaan waa reediyoga cadaado ayaad ka dhegeysanaysaa waa subax wanaagsan ee bal dhegeystaan aan siiyo soo dhawo dhegeysta magaca halkan naga soo wacayso waa ciise cabdulqadir faarax bal soo dhawow halkee nagala soo hadlaysa saake
xilli bal duculey afar iyo labaatanka saac lasoo dhaaf warbixin kooba naga siiyo waa hagaag aada u maadsan tahay kaga mahad celinaya hanaanka cuduun ee barnaamijka qaybta ugu noqotay dhegeystayaal fara badan ee barnaamijka qaybka ah aadan ugu mahad celinaya afar iyo labaatanka saac lasoo dhaafay ee warbixin kooban naga siinaysa halka aad ku warbixin kooban naga soo sii doontaa halka aad ku sugan tahay dhegeystayaal fara badan ee barnaamijka qaybka oo qad kasoo buux dhaafinaya fariimo soo dirsanaya aan kaga mahad celinaya hanaanka cuduun ee barnaamijka aad qaybta uga tihiin reediyoga cadadaad naga dhegeysanaysaana sideed sideed dhibic cishan cadada iyo nawaaxigeeda iyaad nagala socotaan dhuusamare waxaad nagala socotaa sideed sideed dhibic cibir iyaad nagala socotaan dhegeystayaasha fariimaha soo dirsanaya ayaa sidoo kale u akhri doona kuwa wicitaanadana doorkooda waa sii doona subax wanaagsan dhegeystayaal fara badan ee barnaamijka qaybka ah waan idinkaga mahad celinaya dalkacyoy ma nabadba soo salaame dadkaygow ma nabadba hargeysoy ma nabadba soy manabad ba la saacano manabad ba gowracmay manabad ba hubyo godan manabad ba muqdishay manabad ba
waaga dhegeystayaal barnaamijka dhegeysanaysan waa subax wanaagsan reediyo wacdadaad nagala socotaan dhegeystayaal fara badan oo fariimo soo dirsanaya kuwa wicitaanka barnaamijka qeybkaas oo wactamaya aadeen kaga mahad celinaya hanaanka codana barnaamijka aad la socotaan dhegeystayaasha afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ayaa warbixin kooban naga siinaysaa halka aad ku sugan tahay isku socodka gaadiidka waxbarashada iyo caafimaadka iyo hatargeynta ugu dambeysay dhegeystayaal fara badan aan qaabka qadka soo buuxdhaafinaba dhegeystayan aan doorkiisa siiyo soo dhawo dhegeysta magaca halkaad naga soo wacayso soo dhawo magacaaga halkaad naga soo wacayso bal xaafadda garaama afar labaatankii saac lasoo dhaaf warbixin kooban naga siiyo waa hagaag dhegeystayaasna aad u mahadsan yahay xaafadda karaama magaalada cadad ayuu nooga warbixinayay aadan ugu mahad celinaya dhegeystayaal fara badan oo fariimo soo dirsanaya dhegeystayaasha barnaamijka haatan soo qabsaday radiyoga cadada naga dhegeysanaysaan barnaamijku waa subax wanaagsan dhegeystayaasha barnaamijka waxaad qeybta uga soo noqon kartaa dee haatan barnaamijka lasoo qabsatay eberle hal sideed konton iyo afar saddex saddex sagaashan iyo sideed eberle hal sideed konton iyo afar saddex saddex sagaashan iyo sideed ayaa barnaamijka qeyb uga soo noqon kartaa bal dhegeystayaal aan doorkiisa siiyo soo dhawo dhegeystayaal magaca halkaad naga soo wacayso
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، واحد واحد واحد شباب ديان كله.
bal mar kale magacaaga nooga celi
ومرعب عقليري وولال ولالي نوجهه aqal yarow afar labaatankii saac lasoo dhaaf warbixin kooban naga siiyo halkaad joogto
اوكي وما تنتهي ما عندك سياسة ايو ريدو عيادنا وما ادعي لها ملك سوى جوا نصوص ونفسنا يالي هاي مكان جوا سوى hore labaatanki saac ee lasoo dhaafay ay xaaladii isu deganeed siwigiisuna wuxuu ahaa mid caadi ah oo aan waxba iska bedelin Een, markaasi een, de- dadka een, deegaanka joogana ee waxay u kala dareereen nolol maalmoodkooda iyo shaqooyinkooda maalinlaha ah siday u gudan lahaayeen marka siwa guud ee deegaanku maanta aad iyo aad buu u fiican yahay een, guud ahaantiisa
aada u mahadsan tahay aaqil waan kaga mahad celinaya aaqil yar sida quruxda badan ee barnaamijka aad qaybta uga noqotay fariinta dhegeystayaal fara badan aan soo dirsanaya kuwa wicitaanadan aadan ugu mahad celinayaa bal dhegeystayaashan doorkooda siinaya barnaamijka qaybta ka ah
marka caday ma nabadba juharey ma nabadba helad xawo ma nabadba hesho inta badan la seyrsho
waa hagaag dhegeystayaal waxaad degeysanaysaan barnaamijka subax wanaagsan radiyoga cadaadaad ka degeysanaysaan sideed sideed dhibic shan cadaadayna waaxigeedaad nagala socotaan dhuusmareewna waxaa nagala socotaan sideed sideed dhibic cibraad nagala socotaan laaf streamka radiogana nagala degeysanaysaan ee dhegeystayaal fara badana barnaamijka fariimo soo dirsanaya kuwa wicitaan ka soo qayb qaadanaya aadan kaga mahad celinaya bal kuwa fariimaha markan aan jalleeco dhegeystahan fariinta soo dirsada wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waan ku salaamay sheekeeya adiga iyo farsamada Ee, farsamayaqaanka ee, magaciigu ee, waa falis cismaan axmed oo joogta ee, magaalada cadaado Ee, haddii aan warbixin kooban kaa siiyo ayay leedahay ee, jawigu waa degan yahay leedahay saaka waa lagu degan yahay waa degan yahay Ee, ka- waxbarashada caafimaadka dhammaan iyo isku socodka gaadiidka oo shaqaynayaan ay leedahay aadaad mahadsantaa kaga mahad celinaya falis sida quruxda badan oo farintaada noo soo gaarsiiday dhegeystayaasha fariimaha noo soo gaarsiinaya aadaan uga mahad celinaya bal dhegeysta kara farinta wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waan ku salaama waa canab waxaan jooga cadaado afar labaatan ka saac lasoo dhaafada warbixin kooban kaas iyo isku socodka gaadiidka waxbarashada caafimaadka dhammaan waa shaqaynayaan mahada waxaa soo ranta allah subxaana watacaala aadan u mahadsantiin ilaa reediga wacdaado barnaamijkan quruxda badan ee asaaka igu horreysa aan dhegeysanayo inaad eh, nagu soo kordhisay waa mahadsanta caana waa kaaga mahad celinayaan sida cuddoon adna barnaamijka qaybta ugu noqota fariintaada noo soo gaarsiisay dhegeystayaasha barnaamijku waa barnaamijka subax wanaagsan afar labaatanka saac lasoo dhaafay ayaa warbixin kooban naga soo siinaysa halka aad ku sugan tahay degmo tuulo iyo xaafadba barnaamijka waxaad qayb uga soo noqon kartaa haddii aad barnaamijka haatan lasoo qayb qaad la soo jaanqaaday sideed konton iyo afar saddex saddex sagaashan iyo sideed lacala sideed konton iyo afar saddex saddex sagaashan iyo sideed ayaa barnaamijka qayb uga soo noqon kartaa radiyoga cadada dhegeystayaasha naga dhegeysanaya si- sideed sideed dhibic shan aadaad mahadsantiin kuwa dhowsa mareeb nagala socdana aadaad mahadsantiin raaf streamka sidoo kale aadaad mahadsantiin dhegeystayaasha meel kastoo aad joogtaan subax wanaagsan
muqdishay ma nabad baa
Hey, subax wanaagsan
sidooda sidoodan kalgacal qalbisa afiyo wacan idinku soo salaameen soomaaliyey ma nabadba belad weyn ma nabadba gaduud ma nabadba kacyoy ma nabadba Saameyey beelaha saymarooba ulamasaaro subaxdiina mayay daay mayay daay soo daashay dhibicdii isna saymarooba ulamasaaro subaxdiina mayay daay mayay daay soo daashay dhibicdii soo salaameen soomaaliyey ma nabadba muqdishooy ma nabadba kismaayoy ma nabadba baydhaaboy ma nabadba
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhegeysanaysaan oo subax wanaagsan radio wacdaadaad nagala socotaan sideed sideed dhibic shan cadadayna waa xigeeta dhusumare waxaad nagala socotaan sideed sideed dhibic cibir aad nagala socotaan laaf streamka radio wana nagala socotaan dhegeystayaal fara badan ee barnaamijka fariimo soo dirsanaya aadan kaga mahad celinaya dhegeystayaasha fariimaha soo dirsanaya dhegeystayaasha fariimaha soo dirsanaya jallaaciya dhegeystayaasha dhegeystahan wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waan ku salaamay sheekeeye magacigu magacaygu waxaan joogaay leedahay waa hodan waxaan joogaay leedahay laanweyn ayaan joogaa leedahay ay leedahay Eh, aad ayaan loo leedan yahay leedahay waana lagu fiican yahay waa baasantaa haddaan kaga mahad celinaya sida qurux badan fariintaada noo soo gaarsida dhegeysta kale ayaa fariin soo darsanaya wuxuu leeyahay waa ku salaamay magacaygu waa cabdisamed eh, khaliif waxaan joogaa uu leeyahay eh, xaafadda eh, harale ayaan joogaa uu leeyahay afar iyo labaatan sa- saac lasoo dhaaf haddaan warbixin kooban kaasi uu leeyahay sheekeeyow Eh, waa la dig- waa la jawi dig- fiican ayaa lagu seexda uu leeyahay kaamil cayna waa lagu soo toosay Eh, waxbarashadii ayaa loo kala dareera uu leeyahay qofkii waxbarasho aaday waxbarasho aaday dadkii goobaha ganacsigana ganacsiga ayay aaday aadin uu leeyahay Eh, isku socodka gaadiidkuna saaka waa wanaagsan yahu leeyahay aad u baasantahay dhegeystayaasha uga mahad celin dhegeystayaasha fariimaha soo darsanaya afar iyo labaatanka sac lasoo dhaafay ee warbixin kooban ee naga siinaysa halka aad ku sugan tahay ee barnaamijka aad ka dhegeysanayso saakay isku socodka gaadiidka waxbarashada caafimaadka iyo hadaleynta markaas taagan dhegeystayaasha meel kastoo aad joogtaan in si walba maqalka radio wacdada idin soo gaaraya subax wanaagsan barnaamijku waa subax wanaagsan markii laga reebo maalinimada jimcaha ayaa waxaa ka dhegeysataan radiooga cadaado sideed sideed dhibic shan dhegeystayaal fara badan ee barnaamijka qeyb ka ah oo barnaamijka dhegeysanaya aadan ugu mahad celinaya meel kastoo aad joogtaan in si walba oo barnaamijka aad qeybta uga tihiin dhegeystayaasha barnaamijka haatan la soo qabsaday waxaa barnaamijka fariinta kusoo darsan kartaa wicitaankan uga soo qeyb qaadan kartaa weeber lixal sideed konton iyo afar saddex saddex sagaashan iyo sideed weeber lixal sideed konton iyo afar saddex saddex sagaashan iyo sideed anigu celiya dhegeystayaasha sideed konton iyo afar saddex saddex sagaashan iyo sideed ayaa barnaamijka qeyb uga soo noqon kartaa adigoo fariin iyo wicitaan intaba uga soo qeyb qaadan karaa eber lixal sideed konton iyo afar saddex saddex sagaashan iyo sideed bal dhegeystaana doorka sisiyo soo dhawo dhegeysta magaca halkaad naga soo wacayso bal eh, soo dhawo faarax xaafadda makiin afartanka saac lasoo dhaaf arbixin kama naga sii
waa lagu fiican yahay waa fiican yahay dadkii waxbarasho aaday waxbarasho aadeen dhigtiisa
aad aad u mahadsan yahay faarax waa uga mahad celinaya bal dhegeystayaasha weli doorkooda siinaya qadka soo buux dhaafinaya bal dhegeystaha qadka ku jira soo dhawo dhegeyste magaca halkaad naga soo wacayso soo dhawo magaca halkaad naga soo wacayso waa hagaag dhegeystayaas aad u baahsan tahay qadka ka gaba rajeena doonaan dib ugu soo laaban doonta barnaamijku barnaamijku waa subax wanaagsan reediga cadadaad ka dhegeysanaysaa sideed konton iyo afar saddex saddex sagaashan iyo sideed iyo barnaamijka qeyba oo soo noqon kartaa fariintaadan kusoo darsan kartaa sideed konton iyo afar saddex saddex sagaashan iyo sideed ayaa barnaamijka fariinta ku darsan kartaa wicitaankaaga soo qaba bal dhegeystahan kale aan doorka siiyo dhegeysta soo dhawo magaca halkaad naga soo wacayso waa hagaag dhegeystayaas waa isbaqlaanaha dhegeystayaasha aad u baahsan tihiin bal dhegeystaha kale aan siinaya soo dhawo dhegeysta magaca halkaad naga soo wacayso isna qadka ka go-ay dhegeystayaasha barnaamijka dhegeysanaysa barnaamijka subax wanaagsan radio wacdadaad naga dhegeysaneysaan haddii aad barnaamijka haatan la soo qabsatay barnaamijka subax wanaagsan waxaa barnaamijka qeyb uga soo noqon karta waa sideed konton iyo afar saddex saddex sagaashan iyo sideed dhegeystaha qadka ku jira soo dhawo dhegeysta magaca halkaad naga soo wacayso riix labo si aad uga baxdo waa hagaag dhegeysta soo dhawo magaca halkaad naga soo wacayso waa hagaag dhegeystaasna waa ismaqli laana dhegeystayaal aad u fara badan ee barnaamijka qeybka ah barnaamijka wicitaanka barnaamijka aad dhegeysanaysa waa subax wanaagsan radio wacdadaad naga dhegeysanaysaa barnaamijka haddii haata lasoo qabsatay sideed konton iyo afar saddex saddex sagaashan iyo sideed ayaa barnaamijka fariintaada kusoo darsan kartaa wicitaanka uga soo qeyb qaadan kartaa bal dhegeystaan aan siiyo soo dhawo dhegeyste magaca halkeed naga soo wacayso magacaaga halkeed naga soo wacayso
Magalee waxaa la yidhi bal eh, soo dhawo halkeed naga soo wacaysaa
wakaalada afar iyo labaatanka sac lasoo dhaaf arbixin koob naga sii
oo lagu fiicnaa alhamdulillah aad baad mahadsantaa kaga mahad celinaya hanaanka cudoona barnaamij qaybta uga noqotay bal dhegeystayaasha weli doorkooda siinaya dhegeystaha kale qad ku jira soo dhawo dhegeystaha magaca halkaad naga soo wacayso waa mahadsan dhegeystayaas qadka ka goa dhegeystayaal fara badan ee barnaamijka fariimo soo dirsanaya wicitaankana qayb ka ah aadaan idinkaga mahad celinaya hanaanka cudoona barnaamijka aad oola socotaan dhegeystayaal dhegeystayaasha radio wacdaada naga dhegeysanaya aadaan idinkaga mahad celinaya bal dhegeystaan aan siiyo doorkiisa soo dhawo dhegeysta magaca halkaad naga soo wacayso aad iyo aad dhegeystayaas qadka kagaa dhegeystayaasha barnaamijka dhegeysanaysa waa subax wanaagsan dhegeystayaasha aan weli doorkooda siinaya soo dhawo dhegeysta magaca halkaad naga soo wacayso soo dhawo dhegeysta magaca halkaad naga soo wacayso
waa fadhi farxad joogta darfallo bal fadxiya soo dhawow
waa dhow afar iyo labaatanka sac lasoo dhaaf halkaa joogta warbixin kooba naga sii
waa lagu fiican waxbarasho iyo wax kasta waa laga dhigta waa fiicanna aad ood baasantaha bal dhegeystahaas uga mahad celinaya dhegeystayaal fara badan barnaamijka qeybka ah doorkooda ayaan siinayaa dhegeystaha xiga ayaan doorkiisa siinaya dhegeystayaal fara badan qadka soo buux dhaafinaya aad aan idinkaga mahad celinaya barnaamijka waa barnaamijka subax wanaagsan radio wacdada naga dhegeysanaysaa sideed konton iyo afar saddex saddex sagaashan iyo sideed ee barnaamijka qeyb uga soo noqon karta haddii barnaamijka haatan la soo qabsatay sideed konton iyo afar saddex saddex sagaashan iyo sideed ayaa barnaamijka qayb uga soo noqon kartaa fariintaadana kusoo dir- diri kartaa meel kastoo aad joogtaan insa walba maqalka reediyo wacdaad idin soo gaarayo dhegeystayaal kusoo dhawaada waa hagaa qaybihii dambe barnaamijka isla soo gaarna dhegeystayaal fara badana barnaamijka qaybka aadan kaga mahadcelinaya hannaanka codoona barnaamijka qaybta uga tihiin dhegeystayaal barnaamijku wuxuu ahaa barnaamijka subax wanaagsan reediga wacdaadaad ka dhegeystanayseen dhegeystayaal fara badan afriman soo dirsanaya kuwa wicitaanada qadka soo buux dhaafinay aadan kaga mahadcelinaya intuu barnaamijka wada ku jira waxaan la socodsiinaya aniga shaafici axmed weliya shaafici sheekeeya farsamada sharmaanka maxamed maxamuud ayuu ahaa sharmaanka suley barnaamijka midnacanta dib ugu kulman doon maalinta beriyaad eebaydna waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo amaan allah
sidooda